here on VOA One The Hits.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhageysaneysaan mawjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal waa axad koob iyo tobanka bisha agost ee sanadka laba kun iyo afar labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo halka washington ay ka tahay koob iyo tobankii bar habeenimo idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan taliska booliska soomaaliya oo soo saaray amaro la xidhiira haysashada hubka iyo gaadiidka sharci darrada ah kadib howlgallo ay ka fuliyeen qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir waxaa mamnuuca in la kaxeeyo gaari aan wadan buugga lahaanshaha gaariga gaarigii lagu helo waxaa loo aqoonsan doonaa gaari liddi ku ah ammaanka magaalada iyo guud ahaanta waxaa sidoo kale lagu darayaa mootobajaajka laga soo dejinaya gobollada dalka ee la soo lugaysiinaya si loo soo geliyo magaalada muqdisho waa mamnuuc ciddii lagu arkaana waxaa loo aqoonsan doonaa cid liddi ku ah ammaanka iyo nabadda
waxaa kalood maqli doontaan dhaqdhaqaaq ganacsi oo la xidhiira dhoofinta wax soo saarka liinta iyo xoolaha nool oo ka socda magaalada kismaayo ee jubbaland iyo warbixin ku saabsan gudaha yukrain oo si dhow lagala socdo ololaha doorashada maraykanka iyo saamaynta natiijada ay ku yeelan doonto taageerada neto ee dalkaasi iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida turkiga dowladaha carabta britain faransiiska midooda yurub iyo qaramada midoobey ayaa cambaareeyey weerar cirka ah oo ay ciidamada israa'il aroornimadii hore ee sabtidii shalay ku dileen ku dhowaad boqol qof oo falastiiniyiin ah gudaha marinka khaza duqaynta oo lala beegsaday dhismo iskuul oo ay deganaayeen qoysas barakacyaal falastiiniyiin ah ayay adeega caafimaadka degdega ee khaza sheegeen in lagu dilay saddex iyo sagaashan qof oo ay ku jiraan koob iyo toban caruur ah iyo lix dumar ah israa'il ayaa sheegtay in tirada dadka ku dhintay ee intaasi ka yar tahay islamarkaana dadka ay dileen ay ku jiraan sagaal iyo toban dagaalyahan oo ka tirsan xamaas dowladda maraykanka ayaa sabtidii sheegtay inay aada uga walwalsan tahay weerarka lagu qaaday dhismaha iskuulka khaza madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala harris islamarkaana ah musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada maraykanka ayaa iyadana wariyaasha u sheegtay in mar kale haddana dad badan oo rayid ah lagu dilay khaza waxay ku celisay sida loogu baahan yahay xabad joojin ka dhacda khaza iyo heshiis laga gaaro lahaystayaasha israa'il ee khaza hadalka maraykanka ayaa yimi kadib markii ay dalal badan oo dunida ah oo ay ku jiraan masar qatar imaaraadka carabta sacuudiga turkiga faransiiska ingiriiska iyo midooda yurub ay cambaareeyeen duqeyn iskuulka khaza oo lagu dilay ku dhowaad boqol qof tobanaan kun oo falastiiniyiin ah ayaa oo barakacyaal ah ayaa gabaad ka dhigtay iskuullada khaza kuwaas oo intooda badan xirnaa tan iyo markii uu dagaalka khaza bilowday tobanka toban bilood ka hor shaqaalaha gurmadka deg dega ee dalka brazil ayaa sabtidii soo saaray dhammaan meydadka labayo konton qof oo la socday diyaarad rakaab ahayd oo jimcadii ku burburtay degmada venhedo oo ah deegaan u dhow magaalada sao paulo duqa magaalada venhedo dario bochaco ayaa wariyaasha u sheegay in meydadka ay isugu jiraan saddex iyo afartan rag ah iyo sideed iyo labaatan dumar ah wuxuu kaloo sheegay in dadka la aqoonsada ay ku jiraan labada duuliye ee diyaaradda waday dadka ajnabiga ah ee ku dhintay shilkaasi oo ilaa hadda la aqoonsaday ayaa waxaa ka mid ah saddex qof oo u dhashay dalka venezuela iyo haweeney bortuqiis ah dowladda brazil ayaa sheegtay in la bilaabay baaritaan ku aadan waxa sababay shilka diyaaradda shilkan ayaa ah kii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca dalka brazil tan iyo sanadkii laba kun iyo toddobadii markaas oo boqol sagaal iyo sagaashan qof ay ku dhinteen shil diyaaradeed oo ka dhacay magaalada sao bolo dhegaystayaal warkeennii dunidana waa nageynta subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington taliska booliska soomaaliya ayaa shalay soo saaray amaro la xiriira haysashada hubka sharci darrada ah iyo gaadiidka aan diiwaan gashnayn gaar ahaan mooto bajaajta kadib howlgallo arrimahaasi ku saabsan oo magaalada muqdisho ay ka bilaabeen qeybaha kala duwan ee ciidamada amniga oo booliska uga horeeyo booliska ayaa sheegay in howlgalka lagu beegsan doono cid kasta oo haysata hub iyo gaadiid sharci darro ah digniinaha ayaa loogu sheegay milkiilayaasha gawaarida iyo mootobajaajta inay ka taxadaraan diiwaanka saxda ah iyo sharciyada u degsan gaadiidka booliska ayaa sheegay in amaradan ay soo saareen iyo howlgalladaba ay qayb ka yihiin dadaalada ay ku sugayaan amniga gobolka banaadir iyo deegaanada kale ee ku xeeran afhayeenka booliska soomaaliya cabdifataax aadan xasan oo shir jaraa'id oo uu ku qabtay caasimadda ku faahfaahiyey digniinaha ay soo saareen iyo amarada oo dhaqan galay sabtidii shalay ayaa sheegay in ciddii aan u hoggaansamin ay ka qaadi doonaan tallaabo sharci ah oo ku habboon isagoona ku tilmaamay wax lidig ku ah nabadda
howlgalkan waxaa lagu beegsan doonaa cid walba oo ammaanka liddi ku ah oo haysata wax ammaanka liddi ku ah hub gaadiid sharci daraa iyo wax kasta oo ka hor imaanaya ammaanka dadyowga soomaaliya waxaan rabaa markaan ka soo gudbo howlgalkaas inaan digniino ballaaran u jeedino bulshada inteedii badan si ammaanka ay qayb ugu qaataan bulshada gacan u siiyaan ciidamada ammaanka guud ahaan bulshooyinka ku kala nool degmooyinka ku hareeraysan caasimadda iyo gobolka banaadir guud ahaantiisba waxaan leeyahay waxaa mamnuuca in la kaxeeyo gaari aan wadan buugga lahaanshaha gaariga taargo gaari aan labadaasi isku xiran wadan inuu dhaqaaqa mamnuuc ayuu ka yahay guud ahaan gobolka banaadir iyo degmooyinka ku hareeraysan namber la waxaa ah inay isleeyihiin buugga gaariga jas nambarka iyo taargada dhammaan shuruucdaas nin walboo gaari le wuu garan karaa gaarigii lagu helo inaysan islahayn buuggiisa iyo nambarkiisa waxaa loo aqoonsan doonaa gaari liddi ku ah ammaanka magaalada iyo guud ahaanta nambar saddex waa inuu gaarigii ka diiwaangashan yahay wasaaradda gaadiidka waxaa jirta baabuur badan oo gobollada dadka dalka fog laga soo geliyey oo aan ka diiwaangashnayn wasaaradda gaadiidka gaarigii lagu arko inuu wasaaradda ka diiwaangashnayn waxaa u aqoonsan doonaa gaari yimid oo ammaanka liddi ku ah waxaa sidoo kale lagu darayaa mootobajaajka laga soo dejinaya gobollada dalka ee lasoo lugaysiinaya si loo soo geliyo magaalada muqdisho waa mamnuuc ciddii lagu arkaana waxaa loo aqoonsan doonaa cid liddi ku ah ammaanka iyo nabadda maadaama mootobajaajka ay keentay cuf iyo caliili magaalada iyo guud ahaan isku socodka waddooyinka gaarka dhammaan waxaan idi xasuusinayaa qodobada aan kor ku soo sheegay ciddii lagu helaa looguma dulqaadan doono waxayna liddi ku tahay ammaanka dadyowga soomaaliya sidaas darteed waxaan uga digaynaa mooto bajaajleyda inay ilaaliyaan shuruucdaas ciddii lagu helo mooto aan ka diiwaan gashnayn ee guddiga iyo wasaaradda gaadiidkana waxaa laga qaadi doonaa tallaabada sharciga waafaqsan dhammaan qodobadan waxay si caadi a u dhaqangelayaan maantay oo bisha ay toban tahay wixii ka dambeeyan ciddii lagu arka gaari taarga aan lahayn buug lahayn ama aysa islahayn waxaa loo aqoonsan doonaa shaksi liddi ku ah ammaanka booliska soomaaliya ayaa sheegay in howlgalladan oo ujeedkooda uu yahay sugidda nabadda caasimadda ay sii socon doonaan lagana fulin doono dhammaan degmooyinka gobolka banaadir wuxuuna ku soo aadayaa toddobaad kadib markii weerar argagax leh oo dhimasho badan dhaliyey lagu qaaday dhallinyaro ku fiidsanaysay xeebta liido iyo maqaayadaha ku teedsan ee magaalada muqdisho dhaqdhaqaaq ganacsi oo la xiriira dhoofinta waxsoo saarka liinta iyo xoolaha nool ayaa maalmahan ka socda magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland liinta iyo xoolaha loo dhoofinayo dibadda ayaa waxaa bogaadiyey qeybaha bulshada kismaayo oo ay ku jiraan mas-uuliyiin iyo ganacsato kuwaasoo qaarkood sheegay inay tahay mid ay fursad shaqo ka heli karaan dhallinyarada deegaanka oo xilligan ay haystaan duruufo shaqo yari faahfaahinta warkan waxaa kismaayo ka soo diray aadan maxamed salaad
dhoofinta liintan iyo sidoo kale xoolaha nool oo u badan lo ayaa waxa ay ka socotaa dekada weyn ee magaalada kismaayo xilli dhaqaale xumo baahsan ee ka jirta gobolka jubbada hoose islamar ahaantaana si weyn u saameysay dadka danyarta ah ee ku nool magaalada kismaayo kambaniga somdry ayaa magaalada kismaayo ka bilaabay dhoofka liinta waxaana ay sheegeen in ay diyaar u yihiin in isbeddel dhaqaale uu u horseedo gobolka loona baahan yahay in ay ganacsada soomaaliyeed ka faa'iidaystaan in loo iibgeeyo dunida inteeda kale waxyaabaha kala duwan gaar ahaan dalagyada ka soo go'a beeraha gobolka cabdiwahaab sheekh cali geeldoon oo ka mid a mas-uuliyiinta kambaniga somdry industrial ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha maanta ay dhoofinayaan waxaa maanta dhoofinayna shalay hadda ee liintii oo qalala maanta ayadoo weliba la sameeyey oo kambanigi uu casriyey ayay dhoofaysaa insha allah biidnillahi tacala waxaan leeyahay kambaniyada kale oo noocan doonayana way ku soo dhiiran karaan magaaladii way imaan karaan annagana waxaan leenahay horumar wacan oo insha allah oo intaan kasii ballaaran sanadada soo socda insha allah inaan sii rajeyno maantana waxaan dhoofinayna waa ugu yaraan ilaa iyo liin gaadhayso soddon iyo shan kun ish marka halkaasi waxaa ka cad in horumarka adeegsanayo uu yahay horumar aad u sarreeyo axmed xaaji aadan maarayaha dekadda magaalada kismaayo ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha laga dhoofinayo dekadda magaalada kismaayo ee xilligan shaqadooda ay ka socoto dekadda
waxaan halkan ka dhoofahaya liin oo u socota imaaraadka carabta iyo xoolo u dhoofahaya lo labadaasoo u socota dalka cumaan halkan waxaan nooga soo qayb galay wasiirka wasaaradda warshadaha iyo ganacsiga jubbaland iyo guddoomiyaha rugta ganacsiga jubbaland guddoomiyaha ku-xigeenka rugta ganacsiga jubbaland iyo dhammaan mas-uuliyiin qayb ka mid ah dekadaha iyo qayb ka mid ah ganacsiga insha allahu tacaala wixii horumar ah waa insha allah waynoo socotaa waxaana dhoofahaya waa laba kun laba boqol iyo konton loo ah iyo labaatan kun oo liin ah
xuseen raabi kaahin gudoomiyaha rugta ganacsiga ee warshadaha jubbaland ayaa ku dhiirigeliyey ganacsatada in ay ka faa'iidaystaan khayraadka dalkooda loona baahan yahay in ay ku dhiiradaan in waxyaabaha dalka yaalla la dhoofiyo si isbeddel dhaqaale waddanku ugu horseedo
oo meeshii ayadoo sideeda hanti la soo dejiyo la dhoofin jiray hadda inay kismaayo lagu habeeyo iyadoo diyaarsan ay ka dhoofto waxaana rajaynaynaa insha allah warshadii hilibka loduna inay iyaduna noo iman doonto oo ganacsatada iyo dowladduba iska kaashan doonaan waxaana maanta la dhoofinhayaa lo fara badan oo ka mid ahaa hantida dowlad goboleedka jubbaland iyo liin oo labaduba dalka ka soo baxay marka waxaan rajaynhaynaa insha allahu tacaala in aynu helno kala dambayn iyo nabadgeliyo si waddankeenna wax soo saarkiisa aynu waxaa inagu badan waxa import oo ah maxay ahayde waxyaabaha dibadda ka yimaada exportku inaguma badno marka waxaan rajaynhaynaa insha allahu marba marka kale oo nabadgelyadu kasii fiicnaato inay u bato waxa waddanka ka baxaya sida adduunyada kale ay isticmaasho waxaa weeye adduunyada kale wadamada qaarkood dekadahoodu waa dekado qallalan oo wax soo saar ma leh laakiin inagu dekadeennu iyo dalkeennu wax soo saar buu leeyahay marka waxaan rajaynhaynaa insha allahu tacaala kismaayo inay ku noqon doonto kuna sii socotaa sidii hore iyo asal u ahaan jirtay warshadihii ay hore u lahaydna inay dib noogu soo laabtaan
ibraahim xasan oo ah wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha jubbaland ayaa ugu baaqay ganacsatadu in ay ka faa'iidaystaan khayraadka dalkooda halkii ay dibadda waxyaabo kala duwan ay ka keeni lahaayeen loo baahan yahay ayuu yidhi in ay dalka dibaddiisa u iibgeeyaan dalagyada beeraha dalka iyo sidoo kale xoolaha nool sida maanta ay u dhoofinayaan ganacsatada qaar xoolaha nool iyo sidoo kale dalagyada ka soo ga'a beeraha gobolka
dhallinyada wax soo bartan shaqa haynin horumarka dalka gaar ahaan dowlad goboleedka jubbaland taasna waxay ku imaatee waa amnigaanu haysano iyo hogaanka wanaagsan haddaan amni jirin wax dhoofayna maysan jiro laakiin waan ku faraxsana marka dalagyada beeraha inaan maanta dhoofsano taas waxa ku xigi doona insha allah maanta liintaasi xoolaha noo dhoofisa waxay ku xiga inaan mooska aanu dhoofino cambihii aanu dhoofino qarihii la dhoofiyo sisinta iyo waxyaalo kale waxaan ku dhiirigelinaya weliba ganacsatada kuwa wax dhoofiya iyo kuwa habeeraba iyo beeraleyda laftirkooda inay ku dhiiriyaan ku dhiiridaan inay xoog saaraan wax soo saarka dalagyada beeraha ilaahay jubbaland wuxuu ku manaystay webiyadii baddii xoolihii ilaahay lagu manaystay marka inay xoog saaraan inay wax soo saarka inta wax dabyadaha naloo keli lahaa annaga inaan wax dhoofino taasaan dhaqaale ku heli karnaa hadna wax soo saarkan u bato oo wax nama dhoofino agga dhaqaalaha meel fiican baan ka gaari doonaa waayadii ugu dambeysay dekada magaalada kismaayo ayaa sameynaysay isbeddel dhanka dhaqaalaha ay marka loo eego waxyaabaha kala duwan ee dekada ka soo dega iyo waxyaabaha laga dhoofinayo in ka badan saddex kun oo neef oo lo-ay ayaa laga dhoofinayaa dekada iyadoo sidoo kale soddon iyo shan kun oo kiish oo liinahi loo iibgeynayo dunida carabta laga dhoofinayo dekada magaalada kismaayo taas oo dadku ay ku tilmaameen in isbeddel dhinaca dhaqaalaha ay u horseedayso gobolka aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
xaafadda islii ee magaalada nairobi oo ay ku nool yihiin soomaalida ugu badan ee caasimadda kenya ayaa waxaa ku yaala masaajido badan oo ay bulshada soomaalida ku tukato maamulayaasha iyo jameecada masaajidada ayaa caawiya dadka taakulada u baahan ee masaajidada yimaada arrintan ayuu yaasiin ciise wardheereh ka wareystay siciid abuukar iyo maxamed macalin xasan oo ka mid a waxgaradka soomaalida ee magaalada nairobi
kamala haris ayaa madaxweynaha yukrain valadimir zelenski la kulantay lix mar kulankii u dambeeyey waxa uu ahaa bishii juun oo ay ku kulmeen dalka switzerland
daasi waa dib ayaan idinkaga soo gudbin doonaaye markana ukrain ololayaasha doorashada ee maraykanka ayaa waxaa si dhow loogala socdaa dalka ukrain iyada oo natiijada doorashada maraykanka kasoo baxda ay si weyn u saameyn doonto amniga gobolka siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka taageerada neto ee gargaarka ukrain iyo xiriirka lala yeelanayo ruushka wariyaha v o eda ee bariga yurub mirislova gongaze ayaa warbixintan kasoo diray ayaa soo diray maxamed cabdi sandheere ayaana soo jeedinaya kamala haris ayaa madaxweynaha yukrain valadimir zelenski la kulantay lix mar kulankii u dambeeyey waxa uu ahaa bishii juun oo ay ku kulmeen dalka switzerland shir ku saabsanaa nabadda ukrain duulaankii weynaa ee ruushka ee yukrain kaasi oo soo bilaabmay markii maamulka baiden iyo haris uu hal sano jiray ayaa qaabeeyey siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka hogaaminta maraykanka iyo kaalmadiisa ayaa muhiim u ahaa caawinta yukrain si duulaanka ruushka ay isaga caabiso sida ay sheegayso ivana klimbush oo xubin ka ah baarlamaanka dalka yukrain waan garanaynaa nasiib darrada siyaasadda tifiq tifiqda ah ee keenista hubka yukrain la siinayo si wax loo qabto waa in isbeddel weyni uu yimaada ayay tidhi waxay sheegtay in taageero labada xisbi ee siyaasadda maraykanku ay ku midaysan yihiin ay tahay mid muhiim u ah dalka yukrain kiyefna ay diyaar u tahay inay la shaqayso marba xisbigii guulaystaa waxaan rumaysannahay inay muhiim aada tahay in siyaasadda laga beddelo taageero la siiye yukrain loona beddelo guul la gaadhsiiye yukrain ayay tidhi maraykanka ayaa ah taageerada koowaad ee yukrain sida laga soo xigtay macadka kiel ee dhaqaalaha dunida ilaa bilowgii dagaalka maraykanku waxa uu bixiyey lacag ka badan koob iyo toban bilyan oo dollar taageerada maamulka baiden iyo haris ayaa ah mid taariikhi ah sida uu sheegaya michaela david quick oo siyaasadda falanqeeya guuldarrada ugu weyn ee baiden waa in aanu arkaynin inay ahayd in ruushka laga adkaado si xasaradda dunida loo hor joogsado marka isagoo isku dayaya inuu ka fogaado in dagaalkii saddexaad ee dunidu uu dhaco ayuu runtii sameeyey khalado keeni kara dagaal saddexaad oo adduun ayuu yidhi hase yeeshee yeven ayaa sheegay in taageerada jamhuuriga ee yukrain ayna ahayn mid sugan madaxweynihii hore maraykanka donald trump ayaa kordhiyey walaaca ku saabsan musuq maasuq la sheegay inuu ka dhex jiro yukrain su'aalna geliyey isbahaysiga militariga ee neto yeven hibotiski oo bartay culumta siyaasadda ayaa sheegay in heerka gargaarku uu muhiim yahay hase yeeshee ay sidoo kale muhiim tahay in la eego faragelinta ruushka iyo kaalinta istaraatiijiga ah ee ukrain ukrain laba dhibaato ayay dhexda kaga jirtaa maxaa yeelay maamulka trump waxa uu runtii ukrain ugu hanjabayaa inuu gargaarka ka goosan doono islamarkaana uu nayto ka bixi doono ama muhiimadda ururkaasi u yarayn doono ayuu yidhi jamhuuri ama dimuqraadi kii doonaa doorashada bisha nofembera ku guulaystee dagaalka ruushka ee ukrain iyo amniga yurub ayaa sii ahaan doona welwelka ugu weyn ee hogaamiyaha xiga ee dalka maraykanka
mahadsanid maxamed cabdi sandheere oo warbixintaasi noo soo jeedinayay
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
markaana nairobi xaafadda isliya ee magaalada nairobi ay ku nool yihiin soomaalida ugu badan ee caasimada kenya ayaa waxaa ku yaala masaajiddo badan oo ay bulshada soomaalida ku tukato maamulayaasha iyo jameecada masaajidada ayaa caawiya dadka taakulada u baahan ee masaajidada yimaada arrintan ayuu yaasiin ciise wardheere ka wareystay siciid abuukar iyo maxamed macalin xasan oo ka mid ah waxgaradka soomaalida ee magaalada nairobi macalin maxamed xasan macalin cismaan oo dadka weliba aadka sadaqada iyo ee taakulaynta xagga waxbarashada iyo ee talooyinka la siiyo dadka markaasi masaajidda yimaada iyo weliba ganacsatada oo inta badan iyaguna gacan ka geysta dadka masaakiinta ah balse uu isagu tilmaamayo in uu talooyin kala hayo waxaan weydiiyey macalin maxamed macalin xasan macalin cusmaanow ee maxaa ugu waaweyn hawlaha aad haysaan runtii culays badana masaajidadii soo fuulay ganacsatadii xoogahoo mashquulkoodii ganacsigooday ku mashquuleen ayaa amaba waa guureenoo meelo fogfog ee deegaanninka markii xoogahoo dhaqaalo uu yaryeeshay inta badan wuxuu u guuraa xaafadaha yara fogfog oo islii xoogaha waa yar cidleeyaa dadkii maaragtay wax badan haystay inta badan meelahaasay nooga guureen annagoo jecel oo rabnay mar walbaba inay nala qabtaan dadka masaakiinta iyo ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi abquunii biducafaa'ikum ducafadiinna iga dhex dalba hal tunfiquuna watursaquuna ilaa biducafaa'ikum wal ma laidin irsaaqa hal tunfiquuna wax ma bixisaan oo watursaquuna ma laidin irsaaqaa ilaa biducafaa'ikum ilaa bisababi ducafaa'ikum aa laydinku irsaaqa marka ducafada waa dadka nagula irsaaqa oo dadkana lagu irsaaqa marka masaajidkii masaajidadii xogaho masaakiintii waa waa lagu cidleeyey marka shaqooyinka marka annaga shaqooyinka aan qabanno waxaa waaye masaakiintaas imaaday waxbaanu aruurinaa kiir tirisboor wata ee tirisboor la'aan ay hayso oon lacag haysanin oo sahayda ka go'an tahay waan u aruurinaa oo baabuuraan saarnaa kii maaragtay baahan maaragtay waa wixii aan u tari karna u tarnaa kii baahanna waxbaan u tarnaa oo wixii awooddannada waa u qabannaa wixii kara kii kii soo islaamo inaan maaragtay wixii waxbarasho iyo wixii aan geyn karna waa geynaa macalin waxaa soo qaaday dadka ee, diinta islaamka soo gelaya oo aan markoodii hore aanan islaam ahayn oo aan carabigii aqoon oo qur-aankii aqoon oo fartii aqoon dadkaasee wax u bartaan markay idin yimaadaan ma waxaad leedihiin xarun gaara oo dadka diinta soo gala mase ee, guud ahaan ee, dadka aad ku dhex dartaan dadka waa isku dhex jiraan kuwa waxa aad arkay markii wax loo aruuriyay aadba bartoodiiba aadan kaa siibanhay wixii aan gacanta ku dhigna xarun waxbarasho oo mambaasiya meelahaasaan u dirnaa oo ay wax ku soo bartaan Eh, dad xagga aan u dirnay hataa way jiraan marka dhankaasaan meelo waxbarasho waxbaan u dirnaa waxaan leeyahay ganacsatada walaalayaal waxaad adinka baxsataan waa wax meel idin yaalla marka waxaan leeyahay ganacsatada waxaan leeyahay inay masaakiinta ka warqabaan annagana masaakiintaas aan wax ugu qabanna ganacsi ugu abuurnaa wax maaragtay een, een, guri kira uga bixinnaa aad iyo aaday u fiicnaan lahayd siciid abuukar oo ka mida dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda bini'aadamka iyo weliba taageerada bulshada waad dhegeysanaysaa ee macalin maxamed in uu cabashooyin ka muujinayo in dadka ganacsatada iyo dadkii wahaystay aanay sidii la rabay u caawinin masaajidda ee qaab marka maalin walba gacanta la taagayaana waxaa ka wanaagsan inay jiraan mashaariic la sameeyo ama waqaf arrimahaas arag xalka maaha dhibaatada si joogto ah inay usoo laalaabato haddana si aanan macnaa dhammaystir lahayn loo xaliyo marka eedda ma laha dadka ama hantida hala haadaan ama dadka caadiga because qofka caadiga xataa lacag wuu sadaqaystaa ayaga dhibaato runtii ay geysteen maba ka jiro hadday ka dhoof hadday ka guureen xataa islii oo xaafado kale degeen taasi eed maaha eeddu xaggay taagan tahay eeddu waxay taagan tahay isaga iyo cid kastoo rabto loo yimaado sida loo doonto kaalmo ciddaasi ayaa waxaa la rabaa inay la timaado hab cusub oonan ahayn habkii gacantaagista iyo masaajidka in dadka loo dhaho wax soo aruuriya waa inay la yimaadaan wax sadaqo jaariye ah soconayso charity hab organis- organisational ah hab oo waqaf ah hab dhisan haddana wax jiro waay ma aha wax hadda la alifayo isaga uu samayn doono mombasa intaasoo quruun ayaa masaajidada runtii ay sameeyaan hay-adaha u dhisan hay-ad khayriya maxay samaysaa ganacsi ganacsigaasi wixii ka soo baxo zakaati ku baxayn dadkaa lagu kaalmeeya yaa u diidi maxaa culammada inay ganacsi sameeyaan weliba hadda waaba sameynaan kuwe- kuweena way sameeyaan oo mid tijaariga ayaga u gaar ay samaystaan qayb zakada laga dhigo qayb khayraadka oo lagu daryeelayo ummadeena keliya maaha soomaalida ummad soo islaamaysaa jirto oo aada u dhib baahidooda oo weliba runtii haddii laga daaxo khatar ugu jiraan xoogaa yar inuu dib u laabto iimaankiyaa daciifa waa cusubi rasuulka sal alla lay slm aaduna ugu dardaarmay dadkaasoo kale in la gacan qabto si loo dhiso aad ayaad umaadsantahay kaasi wuxuu ahaa siciid abuukar oo ka mida dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda bini aadamka iyo weliba taageerada bulshada yasiir cise wardheere v o a nairobi
haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo heestii jawhara luul codadkii xaliimo khaliif magool iyo maxamed yuusuf
ambowan ku haybinaye hiboy ambowan ku haybinaye inabtima iihan weyntahay taanu jiir go'ay waa jacaylkaay alla januy awaada ma jibsado
Jifsaday.
awada cishqiga ihayaa hubaal awada cishqiga ihayaa heeddaydu jaraanu halisahay taanu jiir go'ay waa jacaylkaay alla januuy awada ma jiibsadoy
heestaasi jawharaluul iyo codadka magool iyo maxamed yuusuf ayaa u dambeeyey idaacaddeenii subaxnimo tan iyo idaacaddeenii galabnimona nabadgelyo